habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankana waa koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari xaggiinu waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mida waraysi ku saabsan xumad baahsan oo ka jirta hargeysa iyo nawaaxigeeda toddobaadyadii lasoo dhaafay wasaaraddu labaatankii wiig dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey xumaddani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay dad fara badan oo labaataneeyo kun iyo ka badan mar runtii ay xumaddaasi dee haleeshay oo saamaysay
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan daawashada koobka kubadda cagta ee adduunka
wasaaraddu labaatankii wiig dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey xumaddani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay dad fara badan oo labaataneeyo kun iyo ka badan mar runtii ay xumaddaasi dee haleeshay oo saamaysay
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida caasimadda waddanka shiinaha ayaa maanta oo isniin ah laga digay xaddiga faraha badan ee xanuunka covid nnteenka ee dalkaasi u wajahayo waxaa la xiray goobaha ganacsiga iskuulooyinka degmooyinka uu saameeyey xanuunkaasi iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan shiinaha waxa uu la dagaalamayaa in badan oo ka mid a xaddiga kordhaya ee xanuunka covid nteenka ah laga bilaabo gobolka zangho la yiraahdo oo ku yaala bartamaha gobolka henan ilaa iyo jangin oo ku yaala galbeed koonfureed ee dalkaasi shiinaha inta ilaa iyo haatan la wariyey waxaa la sheegay in lix iyo labaatan kun sideed boqol labaatan iyo afar keesasoo cusub ah hadda lasoo wariyey shalayta ahayd magaalo ku taalla dhinaca koonfureed ee dalkaasina ku dhowaad sagaal iyo toban milyan oo dadana ay ku nool yihiin waxa ay la hardamaysaa xanuunka wakhtigan sida la sheegay beijin ayaa warinaysa in sagaal boqol lixdan iyo laba keesoo cusub oo caabuqaana la arkay waxaana la sheegay in lix boqol labaatan iyo kow laga soo wariyey axaddii halkaasi iyadoo sidoo kalena saacadihii ugu dambeeyey isniinta maantee ta ana ay warbaahintu sheegayso in xanuunka la arkaya keesas cusub madaxweynaha wadanka kenya william ruto ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay in ciidamo ka socda dalalka bariga afrika oo la geeyey ee dalkaasi ku yaala bartamaha afrika ay xoojin doonaan nabadda ee gobolka bariga congo halkaasi oo ay dagaalo ku wajahayaan jabhadda hubeysan ee m ga iyo dowladda ciidamada kenya ayaa loo daabulay gobolkaasi aan xasilooneyn iyada oo ciidamada dalalka bariga afrikana ay qayb ka yihiin madaxweynaha kenya william ruto ayaa shir jaraa-idu ku qabtay magaalada kinshasa ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxa uu sheegay in ciidamada ciidamo goboleedka ee wakhtigan ay nabad ka dhalin doonaan ayuu yiri xasiloonida gobolka ay ka jirto xasaradaha jabhadda tudsiga u badan ee m ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala ayaa la yiri gobolka noorthka ama dhinaca waqooyi ee kivu la yiraahdo iyada oo markaasina laga dareemay qalqalkaasi magaalada gooma ee dalkaasi madaxweynaha turkiga rajib dayub erdogan ayaa isniinta maanta ta waxa uu sheegay in turkiga uu qaadi doono howlgallo ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha suuriya kadib duqeymada cirka ah ee ay fuliyeen kana dhacay waqooyiga wadankaasi suuriya erdogan ayaa kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka gadar isagoona sheegay in ay su-aalo ka taagan tahay in howlgalkan uu ku koobnaan doono mid duqeymo ah oo keliya iyo in kale wasaaradda difaaca iyo talisku waxa ay si wada jir ah u go-aamiyeen heerka ciidanka ah in ay tahay inay u adeegsadaan ciidamada dhulka sida uu ordogan yiri turkiga ayaa qaadi doono duqeymo uu ku beegsanayo saldhigyada kooxaha kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya iyo ciraaq ayadoo sidoo kaletana ankara ah ay sheegtay kuwa lasoo abaabulay ee waradaasi argixisada wado in ay turkiga la dagaalami doonaan ugu yaraan konton iyo lix qof ayaa dhintay kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay jasiiradda java ee dalka indoneeshiya isniinta maanta taas sida warbaahintu ay sheegtay guddoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dhul badan uu u geystay dhulgariirkaasi saameyn ba-an guddoomiyaha gobolka galbeedka ee java ridwaan kamil ayaa waxa uu sheegay shir jaraa'ida uu qabtay in tiradii ugu dambeysay dadka waxyeelada ay soo gaartay ay yihiin konton iyo lix qof waxayna u badan yihiin ayuu yiri in ka badan toddoba boqol oo qof oo iyagu waxyeeladaasi ee dhaawacyadu soo gaareen oo saameeyeen kuwaasoo goobihii dhulgariirka uu ku habsaday guryahooda ay ku soo dumeen xoogga dhulgariirkaasi ku dhuftay gobolka jengor ee galbeedka java ayaa iyaduna sidoo kaleeto sahanka waa juqraafiga ee maraykanka uu sheegay in dhulgariirkaasi laga dareemay goobo aad u fogfog oo caasimada jakarta ee dalkaasi iyo meelo kaleeto warkii dunidana waa naga intaas habeen wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilown ee wasiir ku-xigeenka caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xumadii toddobaadyadii lasoo dhaafay soo ridatay boqolaal qof oo ku nool magaalada hargeysa iyo agagaarkeeda waxaa wasiir ku-xigeenka uu sheegay in hoos u dhac ay jirto tirada dadka xumadaasi ay soo ridanayso waxaana wasiirku uu sidoo kaleeta uu ka waramay oo wasiir ku-xigeenkaasi asagoo la hadlayay wariyaha v o eda sagal mustafe xasan nuur xaaladda xumadda xilligan sida ay tahay bismillahi raxmaan raxiim sagal mustafe xasan aada iyo aad baad u mahadsan tahay v o a runtii deesay dadka reer somalilan ka warqabaan dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey shan iyo labaatankii wiig lix iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey waxaa jirtay xumad runtii baahsan culayska xumadani waxa ay runtii ku dhacday inteeda badani magaalada hargeysa iyo nawaaxigeeda sagalay xumadan waxa waxaa keena virus adduunyada oo dhanna dalal badan bay runtii ku dhacdaa waxaa la dhahaa deng fafer marka wasaaraddu labaatankii wiig dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuunah ay ku haysay dad fara badan oo labaataneeyo kun iyo ka badanma runtii ay xumadaasi dee haleeshay oo saamaysay wax badan baa wasaaradda caafimaadka iyo qarankuba qabteen kow mid wuxuu ahaa controolka ama xakamaynta waxa dhaliya xumadda oo ah kaneecada oo runtii hadday noqoto buufin hadday noqoto wacyigelin runtii baahsan la sameeyey goboladii ay u badnayd ee burco iyo hargeysa iyo boorama intaba dadka xanuunka uu haleelay oo iskugu jira dad mayl ah oo sahlan iyo dad ay mararka qaar xumaddu si runtii aada u daran u haleeshay oo ama dhiigbax sanka iyo meelo badan oo jirka ah muxuahaye ay ku sababtay ayaa jira cisbitaalka weyn ee hargeysa runtii shaqo wanaagsan baa dadka loogu qabtaa cid kasta oo timid oo reer somalilan xumadaas haleesho runtii ay aad iyo aad uga mahadnaqayso oo iga marakacayso hadday noqoto caruur hadday noqoto hooyo iyo hadday noqoto muxuu ahaye rag intaba oo xumada lagaga jebiyey ciddii xaalad halisa gaadhayna runtii iyagana lala tacaalay waxaan meesha laga saari karayn inay jiraan dhimasho oo dhalinyaro iyo iskugu jirta dad waaweyn intaba laakiin ilaa hadda xumadda runtii adduunka o dhanna way ka dhacdaa dhimashona way sababtaa laakiin waxaanu aaminsannahay iminka xilli qaboobaha sida uu sheegayo deetada ama warbixinta ka imanaysa gobolka marojiix iyo gobolada kaleba inay hoos u dhacayso xilli qaboobaha aawadeed inta badan dadku waxay ka cawdaan markay tagaan goobaha cisbitaalada ama kuwa gaarka loo leeyahay inay kala kulmaan gargaar la-aan fara badan iyo khibrad la-aan dhanka caafimaadka ah ma jiraan idinku dabagallo aad ka samaysaan ka wasaarad caafimaad ahaan goobahaasi gaarka loo leeyahay sagale runtii waa su-aal aada iyo aada u muhiima sidaan ka warqabno caafimaadka adduunyada oo dhan boqolkiiba toddobaatan waxaa gacanta ugu jiraan private ama waa caafimaad gaar loo maamulo somalilanna waa lamid oo caafimaadka intiisa badan wuxuu ku jiraa gacan dadweynaha reer somalilan ama waa caafimaadka gaarka loo maamulo waxaana horta runtii aada ugu faraxsannahay in caafimaadka dowladdu gacanta ku haysaa uu yahay ka inta badan dadku ay ku qabaan kalsoonida hadday noqoto xaaladaha daran iyo iyo dadka sida muxuu ahaye sida sahlan xanuunkan xumaddu u haleeshay xagga lacagta iyo qiimaha koska qofka lagu daweynayaana uu ka jaban yahay in aad iyo aad u fara badan boqol kiiba boqol wuxuu ka jaban yahay ka dowladda waxaa se aan meesha laga saarayn caafimaadka maadaama boqol kiiba toddobaatan uu gacantii dadweynaha brifatka ku jiro waxaa jira dee barifado cisbitaallo runtii ay marmarka qaar ay cabasha kasoo noqoto aada uma baahsana laakiin way jirayaan cisbitaallo ama aan standardkii loo baahnayn tahay heerka daryeelkoodu ama dawooyinkoodu ama dhakhaatiirta joogta waxaynu leenahay qaran ahaan maxadka la yidhaahdo n h b c oo ah maxadka inoo qaabilsan mihnadlayaasha caafimaadka inuu inaga kontaroolo oo qof kasta oo adeeg caafimaad bixinaya oo professional ah ama dhakhtara ama neersa ama dibad inooga imanaya ama gudaha ka shaqaynaya in la siiyo muxuahay license inuu qofkaasi uu yahay qof qualifida oo u qalma inuu dadka adeeg caafimaad siiyo marka dee waxaa loola dhiilgareeyaa un ama loola tacaalaa kolba cabashadu siday tahay laakiin waxaanu aaminsannahay in runtii xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo badan oo wanaagsanina ay jiraan de adduunyadana waa la qabnaayo kolle xarumo ama standardkii loo baahnaa ka hooseeyaana way jiraan kuwaana wasaaraddu way la socotaayo kolba ciddii ribort laga keeno waxaa jirta qayb wasaaradda ka tirsanoo laha health services oo ka shaqaysa adeegyada caafimaadka kormeerta kuwa dowladda iyo kuwa brifatkaba marka haddii aynu aragno xarumo caafimaad oo ka hooseeya levelkii loo baahnaa adeega caafimaadka runtii dee tallaabaa laga qaadaya ma jiraan dhakhaatiir aada u tababarteen kiisaskan xanuunka xumadda
ha markii xumaddan aynu ogaanay inay tahay xumadda loo yaqaano deng fafer uu keeno viruska noocaasi oo ay keento kaneecadu adduunyada oo dhan waxaa jira procedure ama hab loo maamulo qofka ay ku dhacdo waxaa la yidhahdaa case management sida qofka xanuunkaasi uu haleelo ama xumadaasi ay haleesho adduunyada oo dhan standard baa jira w h o hay-adda caafimaadka adduunku ay adduunyada oo dhan kala shaqayso dalalka oo dhan kala shaqayso marka case managementkii markii aynu ogaanay xanuunkaba waa la sameeyey waxaana lagu tababaray dhakhaatiirta dalka badidooda kuwa gaarka ah iyo kuwa dowladda labadaba waa tababar baa lagu siiyey fariinta aan runtii dadka reer somalilan u diraya waxa weeyaan fariinta caafimaad ee aanu marinay saxaafadda in laga feejignaado meelaha biyo fadhiisinka ah ee gurigaaga qofku inuu muxuu ahaye iska qiijiyo dhaqan ahaan dadkeennu waxay samayn jireen in ay qiiq ku shidaan ama dacar ku shidaan ama foox ku shidaan marka ciddii awoodaysaana inay mara kaneeco isticmaasho qofku uu xidho wax gacmo dheera ama dhardhaadheer si aanay kaneecada u qaniinin talabaad qofka ay ku dhacdaa waa inuu goobta caafimaad ugu dhow tago inta badan dhimashada xanuunkan dadka uu khatarta ku noqdaa waxay u badan yihiin dadka guryaha lagu hayo sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa
mahadsanid sagal mustafe wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoosena waxa ay sheegayaan gaar ahaan deegaanada waqooyiga uga beegan magaalada kismaayo in daadad fara badan oo guryo kusoo fatahay uu webiga jubba fatahaadiisa ku sameeyey halkaasi fatahaadaasi ayaa la sheegay sidoo kale inay saameyn ku yeelatay dhulbeereed aada u ballaaran sida warkan uu kusoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad dadkii ugu badnaa oo aan ku booqanay deegaanadaasi ayaa v o e u sheegay in xaalado bini'aadnimo ay ku haysto deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame gaar ahaanna hareeraha waddooyinka tuulooyin dhowr ahi oo hoos yimaada degmadaasi deegaanada singaleer wurkooy iyo deegaanka sangooni ayaa ka mid a goobaha dadka ugu badan ee webiga jubba uu ku fatahay beerahoodii iyo guryahoodiiba waxaana haatan dadkaasi ay daatan yihiin hareeraha waddooyinka iyadoona ay ka muuqato diifta dhibaatada halkaasi ka soo gaartay dadkan oo markii hore u diyaar garoobay in ay beerahooda fashaan ayaa xilli ay heer gabagabaa marayaan waxaa ku dhuftay fatahaad xooggan oo webiga jubba uu ku fatahay beerahoodii iyo sidoo kale guryihii ay degganaayeen inkastoo dadkan dhibaatadii ugu cusleed ay abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ay ka soo gaartay haddana waxa ay naawilayeen in ay soo goostaan dalagyo wakhti adag ay ka soo qaadatay beeradooda balse ay calfan waayeen kadib markii webiga uu ku soo fatahay waa kuwan qaar ka mida dadka deegaanadaasi oo aan kula kulmay deegaanka singaleer kuwa oo faahfaahinaya dhibaatada soo gaartay iyo xilligan nolosha ay ku nool yihiin bandarjiid waxaa uu soo tegey intii hay horta biyaa gale intii kalena shawaawa itiri waxay kuu baxaa inta ma aadi karto ma kasti inaad gaabo dhulkaas jirib inaad aadis ma ogmaan inta malsoo aadi karo ma kasti waxay int ka soo babaxa ma ogmaan tii kaloo lamaadne beerihii saas ahayna biya soo gale uyuka awaartii lama sano badneedi ma kasti hadda dowladda macaanta dhexda ugu jirna dowladda waxaa ka codsaa inaa badbaadi iyo hooyan ilmihii bac shandarwo yah nafaqo inaa noola soo gaari
siddeetan sani jira man qof yar ma ay an dadkan dhan aboodiyo anibay bii ila ilix sanini korsurunya beero unta abidayni ber un unseedan male gaaja bestayni way beerti marki taab unseena marki taabka kuroogsidos taabki kolkan hunguri way undheno bii kooya yib marki un kolkan taabka awurno bii kooya la dhoho bii yib karniba kolkan bislaaniba biyo mayla ku hortage makiina hirti safogoyle hirti safogoyle mayla ku hortage haddii matoor iyone ninisiyo matoor meeli biyo ingalayn iska dhikidaan biyo ninkushubidaan saas unuka taabino maahine rafaafni silaani beredkan si unuku roogno si muslunku roogaw ma eh waxna biyaa gooyey waxna way abaarsadeen dhibaato ayaa inta nagu soo ooday waxaan haysanno ma laha kaneeco jandarwo la'aan bac la'aan raashiin la'aan dhibaato badan annagu haysato inta beerana ma haysanno waxaan haysanno ma laha daryeel bilow aadinaan u baahannahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ugaas cali sokor ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini'aadinimo ee soo food saartay dadkan danyarta ahi ee beeralayda u badan kuwaas oo beerahoodii iyo guryihii ay degganaayeenba webiga uu ku soo fatahay inaan imaanno deegaanadan sida farwaamo singaleer werkooy baarka oon kula kulannay dadkii ay dhibaateeyeen biyaha fasahaadda ah iyo abaarihii dadkii beeralayda ahaa ee abaaraha muxuu ahaa ka soo barakacay dadkaas haddee ilaahay subxaanahu watacaala ayaa baahidooda aan u bandhigaynaa marka ugu horrayso oon leennahay ilaahayow baahidooda wax ka qaba marka labaad waxaan rabnaa hadduu ilaahay idmo inaan samayno ka dowlad ahaan ka jubbaland ahaan waxaan awoodno ka wasaaradda beeraha ahaan inaan wax alla waxaan awoodno dadkaa insha allahu tacaala sida ugu dhow aan la soo garab istaagno annagu waxaan nahay dadkan mas-uuliyiintooda berri aakhiradana nala weydinaaya maanta adduunyadana nala weydinaaya taas ayaa sababtay inaan intaan u soo baqoolno waxaad nolosha dhabta ohay ku nool yihiin inaan aan arag aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ilayska v o eda waxaa soo jeedinaya soona diyaariye maxamed colaad xasan
guud ahaan dalkan maraykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxaa ku soo baxay in ka badan afar iyo toban qof oo soomaali ah oo siddeed ka mida ay dumar yihiin oo u baritamayay kuraasta aqallada wakiilada gobolladooda qaar kale ayaa ku guulaystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda guushaasi ay gaareen soomaalida sannadkan iyo guulihii ka horreeyey ee ay soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen ilhaan cumar iyo guulaha soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay kanada iyo yurub ayaa dhaliyey su-aal la xiriirta sababta ay soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda barnaamijka elayska v o eda ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa xaashi shaafi oo ah agaasimaha hay-adda somali action alliance oo ah hay-ad ka howlgasha minneabolis gobolka minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka soomaalida ee siyaasadda maraykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee kow iyo tobankii sebteembar sanadkii labada kun iyo kowdii ka dhacay dalkan maraykanka waxaan waagaas aan abuurnay wax la dhaho soomaali voter participation annagoo markaas personal yani ahaan aan dareenkayga aada ugu weya waddankan inaan deganaan doono inaan ka noqon doonin oo aan u baahan inaan qayb ka noqon noloshiisa nolosha bulshadana aan la qaybsano maxamuud nuur oo ka mid ah soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada maraykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iidaysteen soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan dadkeenna maaha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta annagaa qaybinaynaa awooddii aan ku yeelanay gobolka minnesota taasaytan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaan u malaynayaa meel fog baan ka gaarnay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaalida iyo maraykanka ayaa qaba in guusha soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen muslimiinta iyo dadka minoritiga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirsho doorashada ama midaan dhexe ha ahaato ama tii labada sano ka hor ahayd waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yidhaahdo dad la register garaynayo oo la document garaynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama ha qofku ha u tartamayo congresska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida stateka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka waxaasoo dhan waxaad moodaa inay aada xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu inay ballaariyaan teendhada oo ay soo geliyaan dadkaas marka soomaalidu dadkaasay ka mid ahayd ee aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqoteen ama dhanka madowga ha noqotee aada la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyey muslimiinta tiri ahaan sanadkan aada bay u badnaayeen waxaa ay soo qoreen hay-adda care la yidhaahdo iyo jetag oo aada u u raadiya muslimiinta iyo meeshay kasoo galeen iyo ciday door ciddii la doortay iyo waxay yidhahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay boqol iyo konton boqol iyo kontonkaas waxaa ku guulaystay siddeetan iyo saddex muslimiin ah oo kasoo baxay stadiyo kala duwan oo isugu jira heer congress ilaa iyo hoos marka loo loo daadego degmada iyo xaafadda sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilska maaragtay degmooyinka meelaha hadda soomaalida badan ay aada uga soo baxday waa stateka dhexdiisa waxyaabaha u keenayana waxaa kamid ah masalan soomaalida oo kale meelo gaaray ku aruursan tahay sida minneapolis iyo kale marka xoogooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan waana ku khasban yihiin sida minoritiska ama dadka laga tira badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan cabdikafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadallo xanaf lahaa oo ka dhan ahaa soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii labada kun lix iyo tobankii madaxweynihii hore donald trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan soomaalida siyaasadda u ordaysa maraykanka xafiisyana ay ku guulaystaan haddaad xasuusato markii uu donald trump uu ordahayey bidenba ka horba xataa soomaalidu waxyaa dad dadkii uu ku halqabsanayay bay ahaayeen oo uu lahaa waa qaxooti waa dhulkiina bay yimaadeen dhulkiina bay qaateen waxaasoo dhami waxay keentay inay soomaalidii arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ay ka mid yihiin oo ay ka mudaharaadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadallo muhiima ay ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay ay tusaan dadka inaanay ahayn waxyaabaha lagu sheegaya marka door weyn bay ku lahayd taas waxaa usii dheer in soomaalidu mar kastaba ay aweer tahay ama dad u dhega nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye soomaalidu gaar ahaan waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhexaysa iyo inay xiisaynaysa iyo waxaas marka soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiinna ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay sabab kale oo soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda maraykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aada isu raadsata deegaan ahaan isdugaashada islamarkaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee bariga afrika soomaalidii ugu horreysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalkan maraykanka ayaa waxay soo galeen horraantii sannadihii yadii waxaa xigay qaybo kale oo qaxootinimo ku yimid luuqadda oo bilowgii imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la samayn kareen oo aad u adkaa ayaa keenay soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mida gobollada maraykanka gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nooshahay waxaa ku nool qiyaastii boqol iyo konton kun oo soomaali ah gobolka labaad ee soomaalida maraykanka ay ugu badan tahay ee ohio waxaa isna ku nool qiyaastii in ka badan soddon kun oo soomaali ah xaashi shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in maraykanka wax laga yeesho iyadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboor keliya qaataan oo isaga laabtaan waddankan culammadu way leeyihiin ha laga haajiro waddankan waddan gaalo way lama deganaan karo dadka soomaalida xiisaayaasha oo kale leeyihin waa la noqonayaa ay goysi jireen dadku dhan ay bulsooyinka u xorraayeen ay laabtaan inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul ma aha marka waxaan idhi haddaan saas ahaano waxaan noqonaynaa bulsho laga tegay awood aan lahayn ku baaba'aya halkan haddii kale waa inaan isdiiwaan gelinno odeyno codkeenna adiibano ti alxamdulilah dagaal badan kadib waa noo suura gashay wixii ka dambeeyana maana joojin dadku inaan tababarno u barno aan barno inay dadku codeeyaan
fikir la mida kan xaashi shaafi waxaa qaba sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka tirsan imaamyada iyo mashaa'iqda gobolka minnesota ee soomaalida waa su-aal fiican weeye ani waxay la tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada waddamada galbeedka gaar ahaan maraykanka waxay ku bilowdaan marka hore waddo odhanaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankaygii ku noqdo markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meella looga soconin eewaddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo muslimiintu guud ahaan inay siyaasada maraykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay september eleven kadib markii ay dhacday muxuu aha qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go-aanada qayb ka ahayn waagaasa waxaa bilowday iskudayga ugu horreeyey oo ah inay siyaasada muslimiintu qayb ka noqdaan intaa wixii ka dambeeyey marba maalinba way soo kordhaysay maalinba way soo kordhaysay waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto donald trump iyo xisbigan republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu aha siyaasada haddaynaan joogin miiska wax lagu go-aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhahdo victim ama dhibaata ay nagu soo gaarayso dadka dhina necab sidaa darteed waa inaan qayb ka mida bulshada noqono taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka soobaha mid ka mida inay tahay markaad fiiriso gobolka minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga soomaalidu markaan nimid waxaan dad fara badan ay aan aan ka shaqaynay inaanaan meella u soconin waddankan inuu keeni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo taasaa marka qayb weyn noqotay waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka minnesota waa gobol yar weeye marka jaaliyaddii ishabaysa is ururisa si fiican muxuuha isu nidaamisa waa gobolay kasoo bixi karto weeyaan marka soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is ururino inaan ishabayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go-aansaday kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqdo siyaasada gobolka minnesota ee lasoo baxo aniga waxaan isleeyahay waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dalka kanada inkastoo aysan u badnayn sida maraykanka oo kale haddana soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga axmed xuseen oo noqday xildhibaan wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta kanada haatanna ah wasiirka guryeynta ee kanada faysal axmed xasan waa siyaasi soomaalida kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka ontario ee caasimadiisu tahay magaalada toronto ee ay soomaalida kanada ugu badan ku nooshahay waxa uu ka warramayaa waxay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta soomaalida qurbaha su-aal muhiima weeyaan colaad runtiina qof kasta oo doonayo inuu xafiis uu u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halgankaas dheer u galo waxa ay tahay maaragtay adeega markaa bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas dabcan qofka qof qofba qofka kalena waa uu ka duwan yahay ta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida markaa ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maaragtay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya midda kalena way way tahay oo saan horeba aan u idhi inay tahayna isku dayasho oo maaragtay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada usoo qaban waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel ana waxaan doonayaa inaan meel u tartamo taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga markaa uu u tartamayo faysal xasan ayaa sharaxaya waxay soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex muuqdaan dadyowga kale ee afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasadda doonaya inay soo galaan run ahaantii dadyowga kale ee sida soomaalidoo kale wadankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee reer galbeedka yimid dadku ma ay oga iyaga laftirooda waa la doortaa xafiisyadana way u tartamaan laakiin qaarkoodna ma ay helaan qaarkoodna way helaan waxa weeyaan aada iyo aad looma bunbuniyo oo maaragtay ummadooda oo dhanna ma aha ummad siyaasada boqolkiiba boqol xooga saara qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay kuwa markaas u go-ay dadka inay u adeegaana ma badna waa yaryihiin kuwaasna maaragtay way jiraan oo waa la doortaa meelaha qaarkoodna way isu soo sharaxaan hadda wadanka iyagoo kale laakiin lama dooran taa micnaheedu ma aha qof kasta oo xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo marka taasna waa arrin kale waqooyiga amerika oo keliya ma aha ee yurub soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed waddamo ay ka mid yihiin finland sweden norway iyo dalka boqortooyada ingiriiska maxamed guure waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada burlanj ee dalka sweden waxa uu isna uga waramay barnaamijka elayska v o eda waxay la tahay sirta ka dambaysa guusha siyaasadeed ee soomaalida qurbaha gaar ahaan yurub colaada waxaa la dhihi karaa soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya tusaale ahaan muhaajiriinta kale marka ay usoo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan iyaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahiib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhuba ay u kala duwan yihiin laakiin soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan wax khilaafaho weyn oo u dhexeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yar tahay qabyaaladda ah saas darteed isku meelay degaan inta badan waa isu yimaadaan waa aaday u wada macaamilaan marka qof soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo inta badan waa u hiiliyaan oo soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay haddii uu dan u yahay arrimaha ajaaniibta ama muhaajiriinta waxaa la fiiriyaa oo keliya qofkan soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro kaas unbay inta badan ka fiiriyaan marka taasaa waxay keentaa dad fara badan oo soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan maxaa yeele waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan dabcan su-aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka mase waa nooxin yihiin dood waa laga geli karaa laakiin waa waa inta aan uga duwannahay dadka kale ee ajaanibta ah nala jooga that's why keenaysana inta badan inaan uga soo muuqano si deg dega weliba annagoo yurub mar dhow tagnay in si deg dega aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda waa abaabulan yihiin soomaalidu marka waxaa la rabaa in ay iyaduna ay ka faa'iideyso mustaqbalka waayo aragnimada dadkaas oo ah inay is-abaabulaan oo abaabulku intaan ka badnaado dhinaca kalena la sameeyo bays dhaqaale bays aqooneed sababta oo ah siyaasaddu keligeed ma shaqayn karto haddii bays dhaqaale uusan ka dambeynin haddii uusan ka dambeynin bays aqooneed haddii uusan ka dambeynin waxaa loo yaqaano abaabul iyo maskax oo qorshayaal dhaadheer leh oo keeni karta in laga fikiro meel marka aan gelayno siyaasadda marka aan gelayno ilan siyaasaddu dagaal fara badana waxay ka imaan doonaa dadka aada la degan tahay sidii hadhowti looga gaashaaman lahaa sidii loo saameyn midaan mid ka duwan ama ka baaxad weyn loogu dhex yeelan lahaa intaasoo dhan waxay u baahan tahay runtii in aan si saxa oo istraatiijiga aan u fikirno codkaasi waxauu ahaa maxamed guure oo xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada borlanj ee dalka sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sababta ay soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda waddamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida waqooyiga amerika iyo yurub barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay v o eda ee somaali at v o a news com ama boggeenna facebookga waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay intaasi aan kooga gudubno barnaamijkaasi ilayska v o eda markanna qatar dalka qatar waxaa ka socda tartanka koobka kubadda cagta dunida oo shalay ka bilowday halkaasi maanta ilaa iyo haatan waxaa wada ciyaaray ingiriiska iyo iiraan iyo sidoo kaleeto shalayto oo dalka qatar iyo ecuadoria gane ay wada ciyaareen haddaba lix iyo labo ayay kusoo idlaatay ciyaartii ingiriiska iyo dhex martay dalka iiraan haddaba xiisaha tartankan uu abuuray waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xiisaha ay dhalintu u qabaan tartanka koobka kubadda cagta adduunka oo xalay ka furmay dalka qatar ayaa si weyn looga dareemayaa goobaha ay bulshadu isugu timaado ee magaalada muqdisho xuseen cilmi cali oto dheere oo ka tirsanaa ciyaartoydii xulka kubadda kolayga soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii xalay daawaday ciyaartii lagu furay koobka adduunka aniga ahaan xalay toole waxaan ku mashquulsaneen daawashada ciyaarta iyo furitaankeeda sanadkan waxay kaga duwan tahay qaaradda aasiya waa markii ugu horreysa lagu qabto teeda kale annagu waxaan taageeraynay dadkii ila fiirsanayay dowladda qatar markii laba gool laga dhaliyey oo aan ku taageerayna sababta aan ku taageerayna waxay ahayd wiil soomaali ah oo aabbihii u ciyaari jiray kooxda xulka qaranka kismaayana laga qaatay kooxda horseed loo ciyaari jiray ina cafiifi oo nambarka koo iyo tobnaad sitay anigu waxay ila tahay sanadkan waxaa ku guulaysan doona brazil sababtoo ah neymer iyo qaar kale oo cusub oo ka sii dara neymer ayaa sanadkan u soo safanaya sidaan isleeyahay koobkan waxaa u rajaynayaa brazil waxaana u taageersanahay waa ciyaartooy wada professional ah oo talent ah that's why aan u taageersanahay dalka brazil yuusuf maxamed cabdi oo ka mid ah dadka u dhuun daloola arrimaha isboortiga ayaa ka warbixiyey waxa sanadkan uu koobka adduunku uga duwan yahay sannadihii hore sanadkan ciyaaraha wuxuu kaga duwan yahay ciyaarihii hore ee lagu qabanayay sharciyo badan ayaa iska bedelay oo ciyaaraha dadka ka qaybgalayo oo ka duwan maadaama lagu qabanayo dal islaamah oo dhaqan iyo diin ka duwan ay qabaan dalalka ciyaaraha adduunka badana martigelin jiray ciyaarahan xiise gooni ah ayay u leeyihiin dunida lacag badanna waa uga baxda dowladda qatar waxaan isleeyahay ciyaarahan waxaa qaadi doona dalalka argentiin brazil holland jarmalka faransiiska iyo spain ayaa isleeyahay dalalka qaadi doona inkastoo portugalna aan la dhageysan karin hase yeeshee dalalka africa ka qeybgalayana aada iyo aad ay u wanaagsan yihiin waa markii ugu horeysa ee shan dal oo afrikaan ah ay wataan macalimiin afrikaan ah oo dalkooda usoo ciyaari jiray iyadoona taariikh cusub halkii hore ay keensan jireen wadamo ajanabi ah macalimiintooda oo cadaan ah foos cismaan aweys oo loo yaqaan foos manchester waxa ay ka mid tahay gabdhaha xiiseeya daawashada kubadda cagta waxaanay v o a uga warantay dalalka sanadkan loo saadaalin karo inay hantaan koobka kubadda cagta adduunka horta sanadkan wadamada latin america ka socda ayaa loo saadaalinayaa inay meel fiican gaaraan mise koobka ay la hoydaan markaan taas ku leeyahay waxaa ka mid ah latin america markaan ku dhahayo wadamada brazil iyo argentine ayaa ah wadamada isha lagu haayo sanadkan wax weynna ka samayn kara koobka adduunka maxaa yeeley aniga horta waxaan aad u taageeraa wadanka argentine maxaa yeeley aniga waxaan taageero weyn u ahaa wadanka azuri sanadkan azuri maqnaashadiis maqnaashadeedana aad baa looga dareemay magaalada muqdisho maxaa yeelay talyaaniga oo ka maqan koobka adduunkana waxay ka dhigan tahay maraqa aan cusbo lahayn marka azuri haddii koobka ay ka maqan tahay aniga waxaan taageero weyn u ahay sanadkan wadanka argentine argentine taageerada aan u ahayna uguma saadaalinayo inuu koobka qaado laakiin awoodiisa ayaa sanadkan banaanka taala leo messi sanadkan wuxuu rabaa asigana waxaa la filayaa inuu yahay koobkiisii ugu dambeeyey ee xulka argentine oo hogaamiyo taas oo ay ka dhigan tahay inuu magacii sumcad kaga fadhiisto xulkiisa qaranka argentiin maadaama weligiisa koob weyn oo magacii sumcad leh aysan u qaadin wadankiisa argentiin inkastoo koobkii latin america oo uu u qaaday marka argentiin jaaniska keliya ee laisdhihi karo sanadkan koobka wuu la tegi karaa waa argentiin iyo brazil brazil sanadkan aad bay u xoogan tahay xataa xidigii hore ee brazil ee bele oo goor hore hadlay wuxuu sheegay in sanadkan xulkiisa argent ee brazil ee koobka ay qaadi karto banaankaas cad in loo dhigo wadamada reer yurub oo sannadihii ugu dambeeyey ku guulaysanayey koobkan ayaa iyaguna ah kuwo aan la dhayalsan karin sida ay mar kale tilmaamayso fors manchester sanadihii ugu dambeeyey koobabkii la dhigaya koobka adduunka in yurub ay ku xooganeed in sideedda lasoo gaaro in samafina lasoo gaaro afardhamaadka in koobka la qaado yurub ayaa ku xooganeed marka awoodda yurubna meesha lagama saari karo maxaa yeelay weli waxaa taagan koobka haysta koobka adduunka ee faransiiska waxaa taagan wadanka jarmalka waxaa taagan bortukhiis oo ronaldo inuu sanadkan kaga fadhiisto koobka adduunka u baahan waxaa taagan wadamo qaar oo aan la filaynin laakiin kasoo hoos bixi kara wadamadan aan kuu sheegayo sida beljimka oo kale oo xidigo wanaagsan wata inkastoo faransiiska xidiga waaweyn ay ka dhaawacmeen oo kow oo ka yahay xidiga adduunka ugu wanaagsan waqti xaadirkan best player wata ee banzema sidoo kale bagba ayaa ka dhaawacmay kaanti ayaa ka dhaawacmay xidigahaas maqnaashadooda waxaa laga yaabaa dibudhac weyn inay u keento wadanka faransiiska awoodii loo saadaalinayna inay meesha ka baxdo koobka adduunka oo afartii sanaba mar la qabto ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay bariga dhexe iyadoo dalka qatar oo marti geliyeyna uu xalay guuldarro qaraar kala kulmay xulka egwador xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay qoysto aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi isaga ayaa muqdisho nooga soo diray markana kusoo dhowaada xubintii qurbe waxaa barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey dalka kanada wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dibadbax sabtidii ay dhigeen soomaalida kanada oo cadaalad loogu raadinayo allaha u naxariistee hodan xaashi oo lagu dilay magaalada saskatoon ee dalkan kanada dilka ayaa dhacay bilowgii bishan kadib markii sida la sheegay allaha u naxariistay hodan xaashi oo saddex iyo labaatan jir ahayd ay geeriyootay kadib dagaal dhex maray iyada iyo gabar cadaan oo markiiba ay booliisku xireen kiiska waxaa soo cusbooneysiiyey kadib markii muuqaal laga duubay dhimashada allahu naxariistay hodan xaashi uu aada u qabsaday baraha bulshada taasoo keentay in dad badan ay aada uga caroodaan qaabka naxariis darrada ahayd ee loo dilay hodan sidoo kale dibadbaxyada iyo carada soomaalida ayaa timid kadib markii darajada dilka laga dhigay mid ku dhacday qaab kama ah taasoo hoos u dhigaysa ciqaabta uu eedeysanaha mutaysan karo qoraal kooban oo ay soo saareen booliska magaalada saskatoon waxay ku sheegeen in xilli uu baaritaanku isa sii tarayo saraakiishuna ay awood u yeesheen in muuqaalka ay dhinacyo badan ka eegaan islamarkaana ay wareystaan markhaatiyaal in caddayntu ay noqotay mid xoojinaysa in falku ku dhacay qaab kama ah waxay intaasi ku dareen in iyadoo la eegayo habsamo socodka baaritaanku aysan bixin karin macluumaad intaasi dhaafsiisan oo la xiriira eedeysanaha balse soomaalida uma cuntamin hadalkaasi dahabo axmed waxay ka mid tahay dadkii qabanqaabiyey dabadbax ka dhacay magaaladan toronto asalaamu calaykum waxaan iskugu nimid maanta inaan xasuusano hodan xaashi waa inan oo inan yar bay ahayd saddex labaatan jir bay ahayd oo waa la dilay oo si xun baa loo dilay maantana waxaan u taagannahay inaan inaan xasuusano inaa justice loo yeelo inay courtskan iyo booliiskan inay ka warhayaan keeskeeda inaan la iloobin hodan saa loo dilay waxaan ka caraysneen markaa layidhi markii ugu horreysay waxaa layidhi waa waa second degree murder markii dambena mansorer baa lagu bedelay mansorer waa charge ka yar oo dee qofku inta sanadood uu heli karaa ka yar waan arkanaa oo waxaa lagu soo bixiyeyna five thousand dollar bill caadiyaanta qofka markuu murder charge ama manslaughter charge leeyahay labaatan kun soddon kun afartan kun baa lagu soo sideeya inantan shan kun oo dollar keliya yay bixiyeen familigeedii waxaan imika waxaan ku sameynay toronto ottawa and maxaa haday vancouver edmonton oo dee waxaan doonaynay inuu ma- magaalo kastaba dee inay and dowladdeedu inay inay inay fahanto inay soomaalidu madoogu dadku ay u sara taagan yihiin hodan and inay la iloobin marka dowlad kasta waxaan isleenahay haddayna maqlaan codkiina maqlaan marka kiiskani way daba soconayaan siday dee u hubsadaan in inantan justice hodan xaashina cadaalad la siiyo waxaa sidoo kale barnaamijka qurbe la hadlay qaar ka mid a dadkii dibadbaxa sameynayey waa kuwan deeqa nuurshabeel iyo fawsiye xasan oo ka mid a dadkaasi waxaa ku horumaraysa deeqa dadka maanta iskugu yimaada waxay ka dhidhinayaan oo barordiiqa oo loogu sameeyey in oo runtii gabadha xaqeeda loo la siiyo oo fa- qoyskeedana runtii oon aan maaragtay aan siino taageero sababto ah en, ah, annagu en, dil saan oo kale oo aad u foolxunaa ilaa hadda annagu maana arkan waa wax ma aragtay ar- annaga dhan argagixisan ugu noqotay marka runtii ah, qoysku qasab maaha qof kasta inuu yaqaano qofka dhibka ku dhacay waxaa muhiima qofka dhibka ku dhacay inaad garab taagan tahay marka maanta garab taagnaansho aan tuseenno dowladda iyo xukuumadda iyo iyo siday wax u dhaceen inay qalad tahay inay wax laga qabto hay-adaha sharciga iyo dowladda waxaa ka dalbanaynaa xaq xaq wax ka baxsan annaga ma weydiinayno gabadhii hodan dishay een, waa runtii in la soo xiraa waxaan aad uga xumahay dhibaatadii dhacday oo xaqdarada ahayd ee aan- ayaan u banaanbaxaynaa inta aan cadaalad u helno hodan xaashi iyo faamiligeeda waxaan waan soconaynaa waana wadaynaa insha allah tacaala wallaahi waxaan dareemayaa aan- xanuun badan ayaan dareemnay iyo maalintii arrintan dhacday ilaa iyo hadda waxaa waaye isbeddel ayaa nagu dhacay ummadda soomaaliyeed oo islaamka ah waana ka xunnahay waxaan ahay hooyo soomaaliyeed dhibaato caruur leegaan qabnaa maaragtay maalintii arrintan dhacdana ilaa haddana waxaa waaye soomaalida iyo waxaa soo gaara dhib meelaha kale ee dibadbax kan la mid a laga dhigay waxaa ka mid ah magaalooyinka ottawa edmonton iyo saskatoon oo ah halka lagu dilay allahu naxariistay hodan xaashi cali abuukar wuxuu madax u yahay urur ka shaqeeya arrimaha soo galootiga oo lagu magacaabo saskatoon open society wuxuuna ka mid yahay dadkii qabanqaabiyey dibadbaxa ka dhacay magaaladaasi waxaan rabnaa in annagana naloo ogaado inaan community isku xiran oo xaqooda u istaagayso inaan nahay aniga dadkii ila midka ah waxaan ka shaqaynaa mar walba social justice cadaaladda bulshada guud ahaanba ciday doonto ha noqoto tanna waa mid aad noogu dhow oo noo danqanayso aniga ii danqanayso aniga gabar yara ii joogto mar maxaa leedaha aada u yar hadeertaan laakiin waxaan rabaa inaan meeshan ku koriyo gabadheeda Eh, way taabanaysaa maanta gabar oo da-deeda yartaa labaatan jir haddii meeshan lagu dilay oo si dulmiya loo dilay oo cadaaladna loo soo saari waayo waa wax oo aada iyo aada dhibaato weyn u ah waayo oo keliya ahayn soomaalida laakiin dadka guud ahaan marka waxaan rajeynaynaa inaan taasna ka maxaa la yihahdaa eh, ka danqano oo tusino dadka kalena aan jaanis u siino rabo inay nala istaagaan oona garab istaagaan oona taageeraan siciid daahir wuxuu ka faalloodaa arrimaha kanada wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dibadbaxa waxaan weydiiyey waxa dibadbaxa ay sameeyaan bulshada uu ka tari karo kiiska allahu naxariistay hodan xaashi xuseen walaal waa mahadsan tahay Een, waxay ka tari kartaa marka koowaad een, carada bulshadu ay qabto ee ku saabsan falkan dhacay horta ugu horreyn in la dareemo oo ay dareemaan een, dadka madaxda ah iyo weliba dadka shacabkaaba ay dareemaan een, lana fahmo konsaanka ay qabaan bulshadu marka labaadna waxay tari kartaa een, in maaragtay falkan laftigiisu uu hadhow uusan soo noqono fal mataqaanaa biri ka maalin soo noqda uusan noqon dareenka bulshadana uu gaaro een, meeshii la raba inuu gaaro Ee, waxay ka bedeli kartaa tusaale oo kale marka inta wax dhacaan la iska aamuso iyo marka dadku inta hadlaan dareenkooda ay gudbiyaan dadka xafiisyada fadhiyey ee go'aanka awalba gaaray inuu inta gaaro meeshooda ku gaaro dareenka bulshaduna uu muuqdo markaas kadibna waxa weeye la dhegaysto bulshadii waxay rabeen arrintiina dib loo eego halkaas inay gaartana waxa weeye way u badan tahay iyana. Een, runtii waxa weeye dareenka bulshada soomaaliyeed iyo annaguba aan qabno waxa weeye falkaas inuu ahaa fal waxa weeye cadaaladda aad iyo aad uga fog fiiri nidaamka ee waddankan ka jira ee qarsoon marka aad si dhugla u sii fiirisid waxaad arkaysaa ee, marka qof ee, bulshada kalarka ama mataqaanaa soomaali ha noqdo ama madow u noqdo wax loo geysto in aysan dadka xukunka haya aysan u kacaynin sida ay ugu kici lahaayeen dadka kale dareenkaas waa qabnaa waana wax jira waayo waxa weeye dil si bareera u dhacay in la geeyo darajadaa la geeyo ee damiinta lacageeda aadka u yarna lagu sii daayo runtii waxay muujinaysaa wax annaga nagu jiro oo aanu arkayna baa jirna dadka nala midkaada waddanka ku noolna ay arkayaan baa jira waxaa dhacday in siyaabo kala duwan soomaalida baraha bulshadu ay uga hadleen geerida allahu naxariistay hodan xaashi haddaba culimaadudiinka soomaalida ayaa ugu baaqay inay joojiyaan kuwa baraha bulshada ku faafinaya waxyaabaha aan wanaagsanayn waa kan sheekh cabdiraxmaan cabdinaasir xuseen oo ka mid ah culimaadudiinka soomaalida ee magaalada ottawa ee caasimadda dalkan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wsala allah wasalam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam horta dhibaatooyinkan markan kale markay dhacdo waxaa ugu muhiimsan horta reerka iyo familiga in taakulenio in la caawiyo caawimaadaas horta waxay ka bilaabeysaa in in loo duceeyo sabr iyo imaan inuu ilaah subxana wataala umuurahan inuu u sahlo wixii caawimaadna u baahan yihiin in lala caawiyo in aan u muujino yani dareen inaan yani xanuunkan dhacday inaan iyo dhibka ay marayaan inaan la wadaagayno oo waxay u baahan yihiin inaan la istaagno dhibaatooyinka ka socda online-ka khaasatan oo in yani weli la wareejinayo videoga iyo dadka ay sii faafinayaan oo kasii hadlayaan oo waxyaaba ka shesheegayan reerkana in laga daayo oo in ilaahi subxana wataala laga baqo oo aslan waxaan dhihi lahaa qofka dhintay in laga hadlo waa ficnaba in la daayo khalaas way dhimatay ilaahina subxana wataala ha u naxariisto in saas loo daayo ayaa ayaa fiican wax laga anfacayo in laga sii hadlo oo laga sii sheekeyna ma jirto anaguna ilaahi subxana wataala ba hor istaagaynay na weydiinaya waxaan ku hadlnay waxaan dhahno marka inaan ilaahay ka baqno oo waxaan ka hadlayno iyo waxaan dhahayno iyo waxaan qorano internetka intaan ilaahay ka yaabno oo wixii noo anfaca oo noo fiican aan ku mashquulno dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dibadbaxa sabtidii ay dhigeen soomaalida kanada oo cadaalad loogu raadinayo allah u naxariistay hodan xaashi oo lagu dilay magaalada saskatoon ee dalkan kanada intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maantana waxaa soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka xilli hay-adaha waxbarashada ee wadanka ka jirana ay saameyn ba-an ku yeesheen colaadihii dalka ka dhacayay magaalada nairobina ah wariyaha v o eda intisaar saalax ayaa waxa ay la kulantay mid ka mid ah macalimiinta soomaalida oo xusay maalinta macalinka warbixintan ayayna nooga soo dirtay halkaasi sufyaan saciid maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta soomaaliyeed ee wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala magaalada nairobi gaar ahaan waa macalin dadka bara luuqadda soomaaliga ugu horeyn waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xuska maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay macalimiinta soomaaliyeed maalintan ko iyo labaatanka novembar maalinta macalinka soomaaliyeed yacni runtii wax weyn bay u tahay macalinka soomaaliyeed waa maalin yacni toosh iyo diiradda lagu ifinayo muhiimadda uu leeyahay macalinku u leeyahay bulshada macalinku waxaa weeye waa furaha aqoonta weye waa gudbiyaha aqoonta waa ababshaha dhallaanka oo aqoonta iyo wax wanaagsan ay bulshadu ka helisay marka waa maalin aada qiimo weyn noogu fadhida macalin ahaan macalimiin ahaan waxayna soo bilaabatay xusideedu kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markay xukuumaddii kacaanka ee alla u naxariistay maxamed siyaad barre madaxweynihii hore soomaaliya ay u qorsheeyeen in maalintaas la xuso oo la maamuso macalinka soomaaliyeed marka waa maalin aan anagu macalimiin ahaan aan gaar u leenahay muddo ku dhow saddex iyo toban sano ayuu sufyaan yahay bare
waxaan macalin ahaa oo aan jeestada qaatay labada kun iyo sagaalkii dhammaadkiisii ilaa haddana macalin baan ahay anoo khibradeedu iska yartahayoo wax tababar qabin ayaan bilaabay baahi jirtay awgeed dabeetana inaan tababar baan qaatay oo waxaan ka baxay jaamacadda camuud oo qeybta macalimiinta marka adugu muddo aan isleeyahay hadda waxaa kasoo wareegtay labaiyo toban sano miya mise waa saddex iyo toban sano sidoo kale macalim sufyaan waxa uu sheegayaa inay jiraan caqabado guud ahaan haysta macalimiinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa caalamka intiisa kale ku sugan
haddaan si gaara u sheego macalimiinta dalka caqabadahaas bulshada haysta ayay la qabaan oo amni xumada ah oo daryeel la-aanta ah oo dhaqaalo xumida ah waxyaabahaasoo dhan bay la qabaan faamiley leeyihiin caruur bay leeyihiin ehel bay leeyihiin naf bay leeyihiin waxyaabahaasoo dhan bay la qabaan laakiin waxaa usii dheer inay u baahan yihiin in la tayeeyo la tababaro aqoontooda kor loo qaado niyadda loo dhiso jiyo qadarkooda iyo iyo kaalinta bulshada ka leeyihiin la maalgashado waxaasoo dhan bay u baahan yihiin macalimiinta qurbaha joogta oo waddanka kasoo fog ayada caqabado kala u dheer oo institutionada soomaalida lama aqoonsana lama ictiraafsana xataa macalinku hadday aqoontiisu fiican tahay hadduu waddan ka soo baxo shahaadooyinkiisi wixiisii way adag tahay inuu shaqo ku helo marka shaqo la-aantaas oo ka jirta dalkii iyo xaggaba laakiin macalinka dibadda jooga waxaa u dheer institutionadii wax ka soo bartay iyo jaamacadihii wixii soo dhigtay yacni ma ma ma kama soconayaan meelahan marka waxay noqonaysaa macalinkii inuu nolol kala bilaabo hadduu qurbaha imaado oo ama uu muddo ay ku qaadato inuu macalinimadiis kusoo noqdo marka caqabaduhu iska badan yihiin markasta laakiin macalinku bulshadaas culayska haysta oo la kaala la kaca kufaysa nolosha ayuu la mid yahay ugu dambeyn sufyaan waxa uu ugu baaqayaa macalimiinta soomaaliyeed inay sare u qaadaan xirfadooda ugu dambeynta waxaan leeyahay macalimiinta inay aqoontooda markasta sii siyaadiyaan oo aysan ka dhigan shaqadan shaqo oo ay u geysay camal la-aantu iyo shaqo la-aanta waddan ka jirta ay noqoto shaqo ay aada muhiim u ah oo magaranaysaa ay la raba inay kasoo dhalaalaan marka inay aqoontooda siyaadiyaan markasta ay wax kusii daraan maamulada iyo hay-adaha institutionna waxaan leeyahay hala maalgeliya macalimiinta tababarkooda hala kor ha loo qaado yacni hadduu macalin wanaagsan soo baxo wax wanaagsan baa soo baxaya injineer wanaagsan dhakhtar wanaagsan macalimiin wanaagsan baa soo baxaya lakiin hadduu macalinku xumaado intaasoo wada xun baa soo baxsay iyo inka badan marka sidaasaan odhan lahaa intisaar saale xuseen v o a nairobi
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e da intisaar saale xuseen ayaa warbixintaasi nala socodsiineysay halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana dhinacii heesaha
aa walba madahuba ama wax laysu diidahadoogti roob kala yeelay ala daraaranuu dhalay dadabiyo aruusa suudaa ku fiicane madanba madahuba ama wax laysu diidaha
duraad dhiiranayda shalay diricsanayda waantanaa ku daabarto
dan baa kuu run sheegtay axmed cali cigaal iyo faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq ayaan idaacaddeena kusoo gebagabeynaynaa fiidnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno